habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen isniina bisha maaj ee sanadka kuna waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeen internetka ee v o a somaly com idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka batroolka soomaaliya
haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal xelay shidaal waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob uu soconayaa waa koonfurta mudug
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada ay moondoriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yoolkii loo abuuray ha ahaato in ilaahi subxaana watacaala wadhada u jax uu ka lexdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xubin oo u barta waxaa ka mid kow oo qofkiina firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqala-anta
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida israa'iil ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay jartay korontada ay siin jirtay khaza taas oo qayb ka ah cadaadiska ay saarayso ururka xamaas si ay u sii daayaan dadka reer israa'iil ee haystaan go'aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tamarta israa'iil eli cohin wuxuuna yimid toddobaad kadib markii israa'iil ay gebi ahaanba joojisay gargaarkii bini'aadannimo ee ay siin jirtay khaza oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo qof wasiirka eli cohen ee tamarta israa'iil ayaa sheegay in dowladdiisu ay tallaabadan qaadatay si xamaas loogu cadaadiyo sii deynta lahaystayaasha israa'iiliyiinta ah waxaana uu tilmaamay in tallaabadani ay daba socoto go'aankii hore ee israa'iil ay ku joojisay dhammaan adeegyada asaasiga ah ee ay siin jirtay marinka khaza tallaabadan ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn u saamayso xaaladda nololeed ee dadka reer khaza gaar ahaan dhinaca biyaha nadiifta ah ee la cabo iyada oo hakinta korontadu ay horseedi karto istaagga shaqada xarumaha biyaha lagu sifeeyo ee dadka deegaanku ay ka helaan biyaha cabitaanka xukuumadda israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay dhici karto in ay gebi ahaanba goosato in ay jarto biyaha ay siin jirtay khaza haddii aan xamaas sida ay sheegtay uga soo jawaabin deg deg dalabkooda wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda ku-meel gaadhka suuriya ayaa maanta oo isniina shaacisay in lasoo gebagabeeyey howlgalkii amniga ee ciidanka dowladdu ay ka wadeen gobolada xeebta ee dalkaasi sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda waxaa hadda socda diyaargarow dib loogu soo celinayo adeegyada asaasiga ah iyo nolosha caadiga ahayd ee shacabka wasaaraddu waxay sidoo kale xustay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo in ay ku lug leedahay falal ka dhan ah ammaanka bulshada iyo xasiloonnida guud dhanka kale maamulka ammaanka ee gobolka dirazor ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen afar qof oo lagu tuhunsan yahay in ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ah xarumaha amniga iyo dowladda iyadoo la sheegay in xiriir ay la leeyihiin kooxo taabacsan nidaamkii hore ee dalka xukunka laga tuuray afhayeen u hadlay maamulka ammaanka ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay qorsheynayeen in ay beegsadaan xarumo dowladeed isagoo intaasi ku daray inaanay jiri doonin cid ka baxsan sharciga sidoo kale ciidamada dowladda ayaa fashiliyey weerar lagu qaaday magaalada xalab gaar ahaan goobta loo yaqaano degmada jabha halkaasi oo kooxdu weerarka soo qaaday ay la kulmeen khasaaro culus xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco robio ayaa lagu wadaa maanta isniina inuu gaadho magaalada jidda ee dalka sacuudiga halkaasi oo la filayo inay ka bilowdaan wadahadalla u dhexeeya maraykanka iyo ukrein socdaalka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee sacuudiga ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka madaxweyne donald trump ku riixayo soo afjaridda dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa lagu wadaa isaguna in uu maanta oo isniina gaadho dalka sacuudiga halkaasi oo kula kulmi doono amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan marka uu zelenski dib uu laabto ayaa waxaa sacuudiga baaqi kusii ahaan doona saraakiil isugu jirta diblomaasiyiin kuwa militari oo hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada ukrain andrey yarmak dhanka wafdiga maraykanka waxaa hogaaminaya xogayaha arrimaha dibadda marco rubio waxaana qayb ka ah la taliyaha amniga qaranka mike wolds iyo ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe ee madaxweyne trump u qaabilsan steve witkoff wadahadalada maraykanka iyo ukraine ayaa dhici doona saddex toddobaad kadib markii saraakiilsa sare oo maraykan ah ay magaalada riyaad wadahadallo kula yeesheen diblomaasiyiin sare oo ruush ah intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan sahamintii shidaalka ee shirkadda turkigu ka waday soomaaliya ay soo gabagabowday wasiirka shidaalka soomaaliya daahir shire maxamed ayaa v o eda u sheegay in boqolkiiba toddobaatan la dhameeyey sahaminta shidaalka soomaaliya wasiirka ayaa dhanka kale dhowaan waxa uu heshiis dhinaca shidaalka ah iyo macdanta uu la galay dalka azerbaijaan falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn wasiirka weydiisay safarkii dhowaan uu ku tegay azerbaijaan iyo heshiisyadii uu soo galay
dhowaan waxaad tagtay dalka azerbaijaan oo aada mas-uuliyiin kala duwan oo dalkaas aada la kulantay heshiisana aada saxiixateen maxaa kala hadlaysay dalka azerbaijaan muxuuse ahaa heshiiska aada saxiixateen
falastiin dowladda azerbaijaan si guud ayay waxay ula gashay dowladda soomaaliya inay iska kaashadaan oo heshiis afgarad ay ka gaaraan dhinacyo dhowr ah sida damarta shidaalka waxbarashada difaaca iyo wax lamid oo kale aniga waxay qusiisay xagga batroolka ayay qusiisay markaan markaa toddobaadka dhaweyd aan tegay baku azerbaijaan waxaan heshiis la saxiixday dhigayga dowladda azerbaijaan heshiiskaas oo ka koobnaa lix qodob oo ahayd inaanu iska kaashano sidii aynu si wada jir ah ugu heli lahaynay isdhaafsi maaragta xagga cilmi baarista ah iyo tababare la xiriira qubuuradan xagga batroolka ku takhasusay iyaguna inoo kaalmay lahaayeen xagga daraasaadka ama waxbarasho sare oo ay siinayaan dadkan annaga dhallinyarada ah ee noo qalinjabiyey ee haysta ama digriiga koowaad amaba undergraduate-ka ah ay noo tababarayaan cilmiga batroolka ay noo barayaan heshiiskaasna wuu noo dhaqan galayaan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid faa'iido leh labada dal sidaa ka warqabto azerbaijan waa dowlad maaragtay horumarka gaartay xagga shidaalka ah waxaa ku yaalla ceelkii ugu horreeyey ee automatically dirileed ahaa ama yacni qalab lagu qoro oo shidaal ahaa wuxuuna ahaa eighteen forty sixkii ceelkaas dagaalka labaad adduunka ka hor ay qaybinayeenay siinayeen marka hadda maxaa howla hoos socda heshiiska in la saxiixda ka sokow ma baaritaana lagu jiraa baaritaanka haddii lagu jira heerkee buu marayaa shidaalka gacanta ma lagu hayaa soomaaliya hadda
falastiin baaritaan ayaa lagu jiraa november twenty twenty fourka ayaa markabkii uu ka sharaxday dekeda muqdisho oo lagu calami saaray ilaa iyo haddana boqolkiiba toddobaatan ayuu marayaa xogta uu raadinayay oo tridhiga ahayd tridhigaas migdaatadana waa waa taariikhda markii ugu horreysay ee geyigi soomaaliya laga sameeyo taasoo lagu ogaanayo xaddiga hydrocarbonka ah ee ku jira markaa biyaha hoostooda kaasoo sheegaya markaas in dhulkaas shidaal uu leeyahay in kale haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal waxaan la dhahaa shidaalku marna wadanka faa'iido u noqdaa marna dhibaato ku noqdaa in aad hadda shidaal raadinaysaan marka laga soo tago ma ka fakarteen in saameyn dhanka cimilada amniga musuq maasuqa uu yeelan karo
waa sax shidaalku wuxuu yeelan karaa waxa la yaqaano loo yaqaano environmental impactga iyadana waa laga taxadirayaa oo qubaro environment ku takhasustay ayaa noo joogta wax kasta oo keeni kara macnaa waxyeelaa deegaanka u geystane waa laga hortegayaa weliba waxaa jirta xaggan kalluumaysiga dhulkan aagga kalluumaysiga economic zonka ah anagu waa ka fogaana intii maaragta laga fogaan karo si aysan u saameynin dadka kalluumaysatada ah oo ka kalluumaysta badaha soomaaliya marka ilaa hadda meelaha la fiiriyo oo xogaha laga keenay waa halkee
waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob uu soconayaa waa koonfurta mudug marka waxaa sheegtay in aada hadda raadinaysaan in dad la idiin tababaro ma jiraan dad bartay culumta shidaalka iyo baaritaankooda oo soomaaliya oo iyaga hadda howsha qayb ka ah
soomaaliya way leedahay dad aqoon u leh shidaalkan weliba dhalin hadda dhawaanahan kusoo baratay dibadaha cilmiga batroolka soo baratay ha yeeshee hadda shaqada socota qayb ka man aha sababo la xiriiro barotocol ay leeyihiin turkida oo markabka aysan u ogoleen cidaan soomaali ahayn cidaan turka ahayn inuu fuusho waxaa xusid mudan markabkii sameeyey kii tudiida simetiga ee badda india ku sameeyey in soomaaliya ay saarneyd laba dhallinyara oo aqoonyaano soomaaliyada ay saarnaayeen oo ay dushii saarnaayeen ayna raaceen min kismaayo ilaa iyo bariga mudug marka goormaa la filayaa hadda in ay soo gabagaboodo baaristan aad sahmintan aad sheegtay in hadda ay marayso boqolkiiba toddobaatan sahmiinta waxaan rajeynaynaa dabeeqada bisha april inay soo gabagaboodo kadibna lagu dhaqaaqo in qudistii la bilaabo kol haddii sahmiintii la dhammeeyo waxaa ku xigta qudista taasoo aan rajeynayna dabeeqada ka ama horaanta ka in ay soomaaliya markii ugu horeysa tiraahdo waxa aanu daa ka qaadnay shidaal marka la yiraahdo hadda ay soo dhammaato tallaabada xigta marka maxay tahay sahmiinta markay soo dhammaato maxaa xigi doona sahmiinta waxaa xiga in qodistii la bilaabo mar haddii sahmiinta la dhameeyo waxaa ku xigaya waa qodistii qodista markabkii qodi lahaana wuxuu yaalaa black sea black seadan insha allahu tacaala militarianka inuuga soo gudbo uu kusoo socdo ilaa afartan iyo shan casho inuu kusoo socdaa rajeynayna kol hadduu yimaadana halkaa uu ka bilaabo qodistii sahmintu falastiin xilligan ka hor inay dhammaato ayaa qorsho ahaa laakiin caqabado badan ayaa mar walbaba ka hor imaanaya tiimkan maaragtay sahminta wada taasoo ay ka mid tahay markabkooda iyo kurigooda laftirkiisa oo aan maaragtay waqti ay kula qabsadaan badooyinta hindiya u baahnaa maadaama hirar ay leedahay wefis ay leedahay badan iyaguna inta badan ay black seed ay ka shaqaynayeen marka taaba horta inay la qabsadaan beryihii hore ahayd markii dambena waxaa caqabado ku noqonay marba waxaa caqabado ku noqonaya waxaa la yidhaahdo shabaagyo maraakiib si sharci daraa uga kalluumaysata badda soomaaliya ayaa waxa ay haddii alla ku idmahayo ku rabeen mar walbaba shabaqadii ay uga tegayeen marka shabaqi ayaa wuxuu isku duubayay mar walbaba qalabka maaragta ay sahminta ku wadeen uu markabka uu jiiday ay isku isku duubayeen taasoo mar walbaba keenaysay in maaragta dibdhacu ku yimaado
soomaaliya muddo dheer ka hor maraykankaa ka baaray shirkadii conok ee maraykanka ahayd maraykankaoo kale ma idin tuseen inay danaynayaan inay arrintan wax ka ogaadaan maadaama xilligii ugu dambeeyay soomaaliya shidaal laga baarayay iyaga ay ku lug lahaayeen waxaa xusid mudan in aynu heshiis kula jirno shirkado maraykan ah oo baarinta qayb ka ah oo naga haysta balogyo taana waxay ka macno tahay in kol haddii kambaniya maraykan ay wadaan yacni ayn wax caqabada ka imaanaynin iyadoo taasoo tahay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in waxa renewable energy la yidhaah uu isaga baxay uu bilaabay in la qodo shidaalada uu yidhahda ha la qodo shidaalka marka taa in haddan xagga shidaal qodista maraykanka u soo jeestay ayay muujinaysaa haa shirkado badan oo maraykan danaynaya ayaa jira kasakow batroolka xitaa iyaga waxay danaynayaan macdinta marka insha allahu tacaala soomaaliya waxa uu bilowday waa cusub ayaa u baryay insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka dhow inaynu ka gaarno hodan xagga shidaalka
aad ayuu mahadsanyahy kaasi waxau ahaa wasiirka shidaalka soomaaliya daahir shire moxamed oo u waramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka kala ah sharciga cadaaladda da'yarta soomaaliyeed iyo sharciga canshuuraha dakhliga warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga lixaad kulankiisi lixaad waxaana shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka dalka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed waxaana oggolaaday boqol soddon iyo sagaal xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusayna ma jiraan sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka hinsharciyeedka cadaaladda reer soomaaliyeed waxaa u codaysay oo haa ugu codaysay ogol boqol soddon iyo sagaal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro sidaa daraaddeed sharciga waa ansax intaas kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa xildhibaanada golaha uga mahad celiyey ansixinta hindise sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed wuxuuna sheegay muhiimadda hindise sharciyeedkan uu u leeyahay jiilka soo koraya waxaan ku faraxsannahay was- wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka tallaabada aad maanta qaadeen xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin sidaad uga doodeen aragtidiinna uga dhiibateen waajibkiinna uga gudateen islamarkaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa xannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda waxtara waxaan ku hanweynaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarino hannaanka maxkamadaynta haynta soo qabashada iyo dhaqan celinta carruurta aad iyo aad aa u mahadsantihin sidoo kale kulankii maanta ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka sharciga canshuuraha dakhliga kaasoo ay ogolaadeen boqol soddon iyo siddeed xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday waxaana ka aamusay hal xildhibaan sida uu mar kale ku dhawaaqayo cabdulaahi cumar abshirow natiijada codayntii hadda ugu dambaysay oo ku saabsaneed in sharciyeedka canshuurta dakhliga waxaa koorabka guud wuxuu ah boqol afartan kow xildhibaanaha saxiixday koorabka maanta waxaa ogolaatay ogol uga codaysay boqol soddon sideed waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan saa daraaddeed sharcigan sharciyeedkan canshuur dakhliga waa ansax wixii maanta kabilaaw golaha shacabka ugu dhaqangeliyey waxaan u gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan golaha aqalka sare aada u mahadsantihiin biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka mahad celiyey meelmarinta sharcigan ugu horeyn eh, guddiga eh, miisaaniyadda iyo en, arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey en, xeerka cashuuraha dakhliga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogta a noola wadaagay iyo hadda oo arrimihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobocana saldhig u noqonayo dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna iska badan yihiin een, aad iyo aad baan u bogaadinaya waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ha uga gutay dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka baarlamanka soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedka sharciga hay-adaha maaliyadda iyo hindisa sharciyeedka shirkadaha caymiska waxaana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka soo xuray uu faray guddiyada ay quseeyaan in labada hindise sharciyeed ay soo diyaariyaan akhrintooda saddexaad dibna golaha ay ugu soo celiyaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan maandooriyaha loo yaqaan taabuu oo ay aad u adeegsadaan ardayda soomaaliya waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saamaysa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxay iyana saameeyaan asxaabtooda qoysaskooda dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la nuul yihiin maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo cilaaqaadka dadka sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayey dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha waxaa si gaar ah dhallinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taabuu doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho daawadan loo yaqaano taabuuga runtii xitaa waa dhibaato soo korodha waaye oo dalkeena aada ugu timid oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka saaqido uu noqdo qof dorob awda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa mar hadda waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco faldambeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii inuu lumiyo hadalkii sababu noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa qoraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka sabaa u horeeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhallinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan habeenkii suujeed fara badan ay sameynayaan subaxii marka cunug ardaygii oo oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii iskuulkii oosan ku hurdi karin markaas marka wuxuu isku dayayaa si oo u sameeyo hurdadaas oo saga baabi'iyo inuu daraagiska isticmaalo qayb waayada qayb kaloo marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mida inay intay barteen ay dadka kale u gudbinayaan ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan taasna way keentaa ayadana way keentaa midda kaleo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan iyo aadista goobaha habeenkii la aadayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanad sanadaha la dhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan labaatan jir waxaa la intuu talakaboodo intuu geedka boodo talakabooda marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan aa keenaysa xasan ayaa walal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhallinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala waagii hore ma jirin isku furmaan ma jirin oo bulshada dhexdeeda waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furnayn oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose aysa ka dhexaynin laakiin hadeetaan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexaysa marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose laga yaaba habeenkii inay isla baxaanba ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa si tartiiba loo baraa si ay berri lacagta waaridkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo markaas kadibna waxa waa meel wixii la gaartaa xun marka isku furnaantaa keenaysa bulshada ay isku furantay iyo kala xirnaan la-aanta jirta xasan ayaa eedda wax ka saaraya dhallinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhallinyarada soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka waxaan isleeyahay sababteeda weelada waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhallinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay ayaga marka waxay wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaada waxaa ka mid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaano oo daroogo aada khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duro xataa labaatan sakan gudaheed jirkiisa ku saaqayso taas marka waxyaabaha markii dibadda la jooga saddex boqoloo doolar ka badan la siiyaa laakiin xamar oo kale dadka wax u fududaynayo kolley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye laakiin waxay u baahantaha baaris dhabic oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale maxaa yeelay waxyaaba ugu horeeya marka la rabo dal in la baabi'iyo ama ummad in la baabi'iya la rabo waxaa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtarka leh wax soo saarka leh in laga hortago marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka leh maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbaranaya ay yihiin weliba dadka la taargadgaraysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin marka wuxuu u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaay in la baabiya la rabo xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yidhi aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan laakiin dagaalkooda macnaha waxaa miro dhal ka dhigayn waxaa isku xirnaan la-aanta ayaga iyo ka dhexaysa waalidiinta iskuulaadka qaar waalidkaba waxaa laga yaabaa inuu marka dhib jiro bes oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intooda inta isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynaya qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiis waxbaa iska bedelay qofka loo haayo diiwaan loo haayo marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iidaysa maxamed mursal waa nin dhallinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hanaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda waxa uu aaminsan yahay in wakhtiga faraha badan iyo shaqola'aanta ay qayb weyn ka cayaaraan in dhallinyaradu ay balwad bartaan waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaba khaldan ama yoolkii loo abuuray ha ahaato in ilaahi subxaana watacaala wadhada u jaxo ka lexdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumi dhan u barta waxaa kamid kow oo qofka inu firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqa la-aanta dhaban qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaanku ola biil laga sugaayo oo naftiis maareynaya way adagtahay isagu inuu barto mukhaadaraadka waxaana kale kamid ah oo muhiim jiddan inaan sheegna ayana waxaa kamid ah waa saaxiibada xun waaya kullima qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meexan usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aada u fudud inuu barto mukhaadaraadka faysal cabdi cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay somali miskiin cap foundation oo ka howlgala magaalada boosaaso ee puntland waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhallinyarada goobaha waxbarashada ee puntland dhalinyaro badan waxaa jidha ee waxbarashada aan gelin oo iska noqday row out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay ee duruufo jiro awgood koley waxa weye balwadu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada dhalinyaro kale waxaa jidha iyago wax bartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmudo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay balwadu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro hadda gobolladan aan joogno waxaa u badan balwada la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan dad qabarca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwada u weyn oo aan isdhihi karno ugu badan tahay meelahan ama gobolladan aan joogno puntland waa qaadka qaadka sigaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin waa yaryihiin saas leenaha gudoomiyaha dalada dhalinyarada somalilan ee sonia cabdilcasiis maxamed jaamac ayaa isna barnaamijka elayska v o eda uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta somalilan ugu horeen waxaan salaamaya bahda v o e runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka soo badanaya ku hayaa dhallinyarada somalilan iyo guud ahaan dalkaba muddooyinkii hore waxaynu naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada u kooban haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliiska somalilan oo gacanta kusoo dhigay xaddi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha somalilan uu badan yahay waayo dadkan dibadda ka keenayo dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macaamiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyayaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan inay keenaan dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhallinyarada maadaama dhallinyaradu ay tahay tirada ugu badan ee guud ahaan dadka somalilan maandooriyayaashu saameyn saameynta ay dhallinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta ulihiba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada waxbarashada cibaadada wax kaloo ay maandooriyayaashu runtii ku qasbayaan dhallinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo dee cawaaqib xun dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhallinyarada waxa uu ku horeynaya maxamed mursal wax ugu muhiimsan qofka uu caado xun uu ku bedelo karo caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hoobi hoobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxays markuu qabanaayo haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in tiimasha ay ka baxdo kullima qofka waxa uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhac kusii bedeshto waxaa fudud inuu iska ilaawo waxaa kale xal noqon kara waxaa waye qofka inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato uu ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagiis tusa faysal cabdi cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaal galaa in loo soo maro wacyigelin iyo waxbarasho in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxaan ku raha janes u helaan inay halka aadaan in culummadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo in maxaan ku rahdaa waalidiintooda hadday joogaan wacyigelin la sameeyo in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gebigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo ayska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxaasoo dhan cabdilcasiis maxamed jaamac ayaa isna ay la tahay dowladaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha laysku qabsado waa arrin ay u baahan tahay in laysku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay-adihii bulshada ee ka shaqaynaya maaragtay arrimaha dhallinyarada in laysku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho doctor maxamed maxamuud bidey wuxuu isna leeyahay runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadkao dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofka ku abuurto dhibaato xoog badan waxaa la rabaa qofka haddii la yidhaahdo stigmatism wax la yidhaha ayaa jira oo ah qofka haddii loo sheego hebel waxa darogista weeye hebel saan weeye waxay abuuraysaa qofkii inuu wixii la dhuunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliya dhallinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladani khatar bay ku yihiin caafimaadkayga khatar bay yihiin dhibaato dhinac masicid bay ku keeni karaan mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan qof qofkii wacyigelintaas marka loo helo oo kale waxaa suurtagala inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii ula dhunto dhuumintaas ula dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto marka wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan waxaa looga baahan yahay culimaaudiinka waxaa looga baahan yahay aqoon-yahanka waxaa looga baahan yahay waalidiinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan inay qayb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay aragga kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada leedahay marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah si marka ardayda markii loo dhigayo wixii loo dhigaayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyey marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha taladaan soo jeedinaya waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arin shan kooxood waa loo baahan yahay shanta kooxood oo loo baahan yahay waxaa waaye gurigii oo kasoo baxaya qofka deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen baahintii oo wacyigelinta qayb ka aheyd iyo dowladii oo korjoogto ku aheyd iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas oo ku xiraya intaba haddii markaas si wadajiri u wada shaqeeyaan shantaas kooxood waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalluumaysto intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a mas-uulka u qaabilsan la gorgortanka xamaas maamulka trump ayaa ku tilmaamay kulamadii u dambeeyey ee uu la yeeshay wakiilada kooxdaasi inay ahaayeen kuwo waxtar leh wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray sidii sii deynta lahaystayaasha maraykanka iyo israa'iil ee xamaas ay haystaan israa'iil ayaa dhinaceeda sheegtay in ay qorsheynayso in wafdi udirto ay u dirto si ay uga qayb noqdaan wadahadallada la doonayo in kazah looga hirgeliyo xabad joojin rasmi ah wariyaha v o eda arash arabsadi ayaa warbixintan inoo diyaariyey saare cabdixmed ayaa faahfaahinta inoo haysa kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan israa'iil ayaa isugu soo baxay bannaanka hore wasaaradda difaaca ee talaafiif toddobaadkan waxa ay ka dalbadeen dowladda israa'iil sii deysmada la heestayaasha kusii harsan gacanta xamaas oo ay heshiis la galaan magaaladan washington d c na madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in maamulkiisa uu markii ugu horreysay wadahadallo toosa la yeelanaya xamaas taasi oo kasoo baxday siyaasadii maraykanka ee muddada dheer soo jireenka ahayd ee wax gorgortan ah inaanan lala geli karin ahayd dad argagixiso ay u asteeyeen waxaan wadahadallo la leenahay xamaas waxaan ka caawinaynaa israa'iil wadahadalladaasi sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa ayaa ah lahaystayaasha israa'iil annagu ma samaynayno wax shuqul ku leh xamaas ma siinayno wax lacag caddaana xamaas runtii waxaan isku dayeynaa in aan helno konton iyo sagaalka lahaystayaasha ah waxaana aanu siinayno ma jirto konton iyo sagaalkii qof inaan helno ayaan rabnaa subaxnimadii axaddii taageerayaasha iyo qaraabada lahaystayaasha ayaa waxay isugu soo baxeen teendhe ka baxsan wasaaradda difaaca ee israa'iil fariintoodu waxay ahayd mid cad ma jiro khilaaf cusub oo loola geli karo xamaas ayay yidhaahdeen keliya xaqiijiya heshiiska sii deysmada lahaystayaasha ayaala matazaagar oo mudaharaado ah sidoo kaleetana sodogeeda lahaystayaashii dhintay uu ka mid yahay ayaa la hadasha wakaalada wararka ee reuters waxa ayna tiri waxaa jiro tobannaan dad ah oo nala yimid halkan si ay u dhahaan dowladdu ha aadin gudaha gaza mar kale jooji dagaalka oo dhammaan lahaystayaasha ku soo celi guryahooda maalmihii lasoo dhaafayna gorgortan ninka ugula jira trump maamulkiisa xamaas ayaa waxa uu la kulmay xamaas si uu wadahadal ugala yeeshay heshiiskaasi dhinacyada la rabo in laysku weydaarsiiyo haddii ay noqoto maxaabiista isagoo kulankaasina ku tilmaamay mid waxtar leh ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee arrimaha wadahadaladaasi adam bohler ayaa axaddii la hadlay cnn iyo sidoo kaleeto baraha bulshada oo uu ka hadlay gaar ahaana barta exka ee twitterka horey loogu yeeri jiray waxa uuna yiri waxay ila tahay inay wax soo baxayaan toddobaadyo gudahood waxaan dhihi doonaa waxaan aaminsanahay inay jirto ku filnaanshiyo ay ku filan tahay in heshiis la gaaro waxaan xamaas ay rabto iyo waxa ay aqbaleen iyo waxa israa'iil ay rabto waan aqbalnay waxaan u malaynaynaa in ay jirto heshiis ay ku soo saari karaan dhammaan maxaabiista keliya kuwa maraykanka ma ahane dhinaca kaleetana falastiiniinta ku nool gaza iyo khan yunis ayaa waxaa ka yaraaday waxyaabaha aasaasigaay u baahan yihiin israa'iil ayaa xayiraad guud waxa ay kusoo rogtay dhammaanba badeecooyinka soo galaya deegaanadooda ay ku jiraan cunto shidaal iyo daawo ilaa iyo inta ay sii daynaysa ayay yidhaahdeen xamaas konton iyo sagaalka lahaystayaasha ay weli gacantooda kusii jira dadka halkaasi jooga ayaa sheegay inay sugayaan saacadahan si ay markaasi rootiga u helaan maadaama aysan jirin koronto amaba xaabo wax lagu karsan karo israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay wafdi u dirto dalka qatar isniinta maanta taas si ay markaasi usii horumariyaan wada xaajadyada dhexdhexaadinta ee masar iyo qatar ay garwadeenku ka yihiin
aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a maamulka hadda ka taliya dalka suuriya ayaa ku dhawaaqay in howlgalkii milatariga ee ka dhanka ahaa kooxda daacadda u ah madaxweynihii hore ee bashaar al asad ah lasoo gabagabeeyey warbixin arrintaas ku saabsan waxa aynoo haysaa falastiin axmed iimaan howlgalka militari ee suuriya ee ka dhanka ah kooxda daacadda u ahayd madaxweynihii hore ee wadankaasi bashaar al asad ayaa lasoo gabagabeeyey sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada daacadda oo ah bashaar al asad iyo ciidamada amniga ayaa ka dhacay dhulka xeebta ah ee deegaanka madaxweynihii hore waxaana lagu dilay in ka badan kun qof oo u badnaa rayid sida ay sheegeen kooxda la socodka dagaalada siiriya xasan cabdulkhani hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa ex ku sheegay in hay-adaha dawliga ah ay hadda awoodaan in ay dib u bilaabaan shaqadooda oo ay bixiyaan adeegyada muhiimka ah waxaan u gogol xaaraynaa in noloshu ay caadi kusoo noqota buu yidhi iyo in la adkeeyo ammaanka iyo xasiloonnida waxa uu intaasi ku daray in la qorsheynayo in lasii wado dagaalka lagula jira haraadiga dowladii hore islamarkaana meesha laga saaro wax kasta oo halis ku ah mustaqbalka hogaamiyaha suuriya axmed al-sharaa waxa uuna wacad ku maray axaddii inuu ugaarsan doono dadkii ka dambeeyey iska hor imaadyada gacanka hadalka ah oo la sheegay in uu la xisaabtami doono cid kasta oo sida uu yiri ku xadgudubta madaxda cusub xafiiska al-sharaa ayaa sidoo kale sheegay in ay sameynayaan guddi madax bannaan oo soo baara iska hor imaadyadan iyo dilalka labada dhinac dagaalku wuxuu noqday mid aargoosi ah oo lala beegsaday calawiyiinta oo kasoo jeeda shiicada islaamka oo qaar badan oo ka mid ah ay taageerayeen bashaar al asad waxayna la xiriiriyeen xasuuqii bashaar al asad uu wakhtigii dagaalka kula kacay shacabka suuriya oo u badnaa muslimiinta sunniga ah kooxda kormeerta arrimaha syriya ee fadhigeedu uu yahay dalka britain ayaa sheegtay in in ka badan kun qof lagu dilay dagaal labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay dadkaasi la dilay ayaa waxaa ku jira toddoba boqol afartan iyo shan rayid ah iyo boqol labaatan iyo shan ka tirsan ciidamada ammaanka suuriya iyo boqol afartan iyo sideed dagaalyahanaha oo daacad u ahaa bashaar al asad bashaar al asad ayaa sanadkii hore u baxsaday dalka ruushka kadib markii fallaagada ay hogaaminayaan sunniga sharaaca ee xayaadul taxriir al-shaam ay afgambiyeen maamulkiisii
aad ayay umahadsantay falastiin axmed iimaan warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a markana kusoo dhowaada xubintii qurbe waxaana la socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida toronto iyo soonka bisha barakaysan ee ramadaan si ka duwan sannadihii lasoo dhaafay soomaalida toronto ayaa soomaya xilligan saacado ka yar kuwii hore oo ay usii dheer tahay in lagu guda jiro xilliga qaboobaha ogaas cabdiqaadir cali tarambi oo in ka badan shan iyo soddon sano ku noolaa toronto ayaa iga warramay saacadaha xilligan la soomo iyo sida ay uga duwan tahay sanadihii hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen ramadaanadii hore iyo ramadaankan aad bay u kala duwan yihiin ramadaan waxaan soo marnay hours aan soomi jirnay aan soomi jirnaa soo marnay hadda laakiin tartiib uu noogu soo noqonayaa inkastoo oo weli hours iyo hours aan soomayno laakiin waa noo fiican yahay aad baanu ugu fiican yahay aanu ugu degnay qaboobna waa noo jiraa soonka ma dareemayno aad iyo aad baanu martaxa u nahay alxamdulilah inkastoo saacaduhu ay ka yar yihiin sidii hore haddana jawigu uu yahay mid qabow waxaase jira culaysyo kale oo ay dadka qaar la kulmaan kuwaasoo shaqeeya xilliyo kala duwan macallin muumin cali muumin oo ah imaamka masjidka alrowda ee magaalada toronto ayaan weydiiyey sida laysku dheelitiri karo in laga faa'iidaysto bishan barakaysan ee ramadaan iyadoo la shaqaynayo xilliyo kala duwan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka koowaad ilaahay subxaana watacaala mahad u sugnaatay na soo gaarsiiyey bishaan aad iyo aadka u fadliga badan ee shahru ramadaan ilaahay subxaana watacaala u mahad celinaynaa midda labaad runtii wadankan aan ku noolnahay dalka kanada ah gobolka ontaria gaar ahaan caasimada toronto runtii alxamdulilah wadankan horta in aan cibaadada badino midda koobaad oon ilaahay subxaana watacaala jaaniska uuna siiyey aan ka faa'iidaysano horta waa iskugu dardaarmaynaa insha allahu tacaala midda labaad aniga haddaan nafsadeyda ka hadlo anigoo masaajidka imaamka ah masjid rawda haddaan ka hadlo fikradeyda waxaan ku soo noolaay markii hore africa maantana waxaan ku noolahay wadankan canada runtii markaan isku fiirshay ramadaanka iyo cibaadada guud ahaan gudashadeeda runtii wadankan aad bay u culus tahay qofka inuu ka soo baxo inuu isku gudbo inan qofka muslimkaa markuu wadankan joogo lababa waa laga rabaa inuu rabbigiisa caabudana waa la rabaa inuu adduunyadiisa dhacsadane uusan hilmaaminna waa la rabaa marka labadii qofka inuu guto inuu labadii isku sameeyo runtii waa shaqa culus u baahan inuu nafsadiisa aad iyo aad ula dagaalamo labadana waa xusnayeyn waa laba wanaagsan midna ilaahay buu ku caabudaa midna labaadna waa dalabu risqi inuu risqiga dalbado oo ilaahay subxaana watacaala si wanaagsan oo qofka u shaqaysto marka runtii waa aad iyo aad u culusta laakiin haddana in nafta lala dagaalamo rasuulka wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam almu'minu alqawiyu khayrun axabu ila allahi min almu'mini adaciif qofka mu'minkaa qawiga ah cibaadadiisa iyo rabbigiisa caabudayo adduunyadiisana dhacsanayo waa ka wanaagsan yahay qofka oo muminka daciifka ah waa tahay macal mumin marka la fiiriyo wadankii iyo inta kala duwanaansho badan oo ramadaanka inuu jiro sanadkan xiliyada la soomayo bal ka waran iyo sida xiliga qabowaha lagu jiro
sanadkan horta alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waktiga waxaad u qabtaa africa waxba ma dhaano inta africa ay soomaan ayaan runta soomannahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waktiga hadda aan ku jirnaan runta waa wakti qabooba ramadaanada hore waxay kusoo aadi jireen wakti kulul haddana waktigana dheerya hadda falilaahi alxamdu walminna laba shayba waa haysanaa waktigoo gaaban oo ilaahay noo gaabiye falilaahi alxamdu walminna iyo waktigoo iska qabow oodan dareemaynin oon oodan dareemaynin baahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin macalin muumin cali muumin ayaa xusay in loo baahan yahay in lagu adkaado cibaadada
guud ahaan anoo nafteyda ka bilaabayo waxaan dhammaan u jeedin lahay aan dadaalno oon cibaadada aan ka faa'iidaysanno sababtoo ah qof walba waa dhimanayaa malakumoodkana ma laha qofkaan wuu yaryahay iyo wuu weyn yahay qofkaan dhexdhexaad waa ma laha waktigaada ma garanaysid marka waxaan leeyahay dhalinyaray weliba gaar ahaan dadka kanada ku nool waxaan la noolnahay waa ogtihiin dad gaalo ah laga yaabay qofka ku ag fadhiyo inuu wax iska cunayo wax iska cabaa marka inaan cibaadadeyna inaan diinteena ku adkaano ayaan isfaraynaa insha allahu tacaala yar iyo weynba gaar ahaan inaan shicaarteena ka muujino gaalada dhexdooda la noolnahay inaan shicaarteena islaamka ka muujino ayadana waa isku dardaarmaynaa weliba ramadaanka oo kowka yahay oo hadda lagu jiro soonno si ay gaalada noo arkaan ay u fahmaan diinteyna marka insha allahu tacaala aan dadaalno yaan lays dhiganin ma ogid ballanqaadna ma heesano waktiga aan gaarayno ramadaanka aad haysato soomaalidu waxay dhahaan mirageed saaran midan faraq ku jiro looma daadiyo marka ramadaanka anaa haysanaa insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysanno jazaakum allahu khayra aljazaa wabaaraka allahu fiikum dhanka kale waxaa jira in nolosha magaalada toronto ay sii qaaliyoobaysaa sanadba sanadka ka dambeeya taasoo ay u sii dheer tahay canshuur kordhinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka waa kan mar kale ugaas cabdiqaadir tarambi sicir bararka horta waa jira aad iyo aad bay noloshii noogu qaali nagu noqotay wixii aan soo adeega jirnay boqol doolar oo guriga dhan aan soo buuxin jirnay maanta saddex boqolaa noo buuxinayso xataa ma buuxinayso maba gaaraysaba ilaahay maaragtay albaab kale alla hanoo furo laakiin waa almost waxa waaye sicirka aaduu noogu kacsan yahay qaaligu nagu noqday hilibka ha dhihin khudaarta ha dhihin ukunta ha dhihin yaanyada ha dhihin wax kasta waa nagu qaaligoobeen nuurudiin maxamed nuurow oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee degan magaalada toronto ayaa ugaas taranbi la qabaa sicir bararka nolosha wuxuu kaloo ii sheegay in dhallinyaro uu yaqaano ay durba shaqooyinkooda waayeen arrimo la xiriira cashuur kordhinta awgeed xuseynow aada u mahadsan tahay cashuur kordhinta maaragtay oo trump maaragtay ku soo rogay waddanka canada aad baa inoo saamaysay waayo xataa waxaan arkay dhallinyarada maaragtay oo saaxiibadii oo maaragtay oo shaqa la'aan ku dhacday oo shaqa gabaabsi baa imaaday oo sicir barar baa dhacay wixii dhan maaragtay wax la goyn kara maaha marka wallaahi aad baa inoo saamaysay maaragtay cashuur kordhintan oo maaragtay noo soo rogay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay soomaalida toronto iyo soonka bisha barakeysan ee ramadaan intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkiiga tegaya ramadaan mubaarak
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha iyo mahad cali xidir
ana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oona galabta ku qadaadhigi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sida brimier leaga seri-ada talyaaniga liliga hisbin iyo falanqayn yar oo aan ku samey doono kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee u f a champions leaga waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya filson dahar maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho muuse cabdulle cusmaan oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho iyo shaafici maxamed maxamuud oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay muuse cabdulle cusmaan oo aan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah kulamadii dhacay ee horyaalka ingiriiska sida guushii liverpool iyo guuldaradii ku dhacday kooxda haysatay jambiyonka england ee city saaxiib waa ku dhowahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee v o a guuldaradii mancity iyo guushii liverpool waxay ahayd wax inta badan la saadaalinayay laakiin city waxaa la islahaa un wiiraan kulamadan way soo laaban kartaa kadib markii ay ka soo hartay champion league waxaa la islahaa kulamada premier league waxay xooga saari doontaa toforka sidii ay u xajisan lahayd si hore championka ay seasonka dambe isugu soo diyaariso laakiin way dhici weysay kooxda Nottingham Forest oo runtii xoog leh oo kaalin fiican soo tiigsatay kooxo waaweyn oo Liverpool ay ka mid tahay oo hogaamiyayaasha sanadkan ah garaacday marka Manchester City wax ku dhacay waa mucjisada footballka la dhihi karaa laakiin guusha Liverpool haddii aan u galno Liverpool halftimekii hore ciyaar aad ugu wanaagsan sooma bandhigan ayada gool loogu hogaaminayo weliba kooxda kaalinta labaatanaad ayaa gool ku hogaaminaysa laakiin soo laabasha cajiibo saddex dhex goola ayay soo laabteen marka Liverpool guusheeda inta badan waa la saadaalinayay iyadoo garoonkeeda ku ciyaarayso Anfield taageerayaasha aad taqaano horyaalka hogaaminayso kooxda ay la ciyaaraysana haddana ay Southampton tahay oo kaalinta labaatanaad ku jirta ama kaalinta ugu hooseysa wax badan oo natiijo ah lagama filayn marka si guud waxaan dhihi karnaa wax kooxaha wax loo kala filaya ahaayeen sida City guuldaradeeda iyo Liverpool guusheeda laakiin guushii Chelsea ayaa iyaduna waxay timi inay kaalinta afraad soo tiigsato markii loo eego kooxahan gadaal isku haysto sida Manchester City kooxahan kale Newcastle Aston Villa iyo Nottingham ku dheeda Chelsea waxaan isleeyahay way kasoo bixi kartaa sabab badan markii loo eego sababaha badan waxaa waaye inkastoo Chelsea weeraryahaanadeeda inta badan aan goolal rasmi ah looga tashi karin haddana wejiga hore hadday ku boobaan ama fursado kugu helaan waxay u badan tahay inay kugu ciqaabi karaan marka Chelsea ani aan waxaan is dhihi karaa toofoorkeeda banaanka waaye sanadka dambena way kasoo qayb geli kartaa Champions League aragtideyda waa mahadsantaha muuse waxaan siinaa filson marka laga soo tago liverpool iyo man city sidoo kale kulan weyn ah ka dhacay horyaalka ingiriiska oo u dhexeeyay arsenal iyo man united bal kulankii barbaraha ku dhammaaday maxaa laga bartay iyo kulata waa ku dhawaa v o a game weyn oo aada xiisa badan ayaa la ciyaaray wuxuuna ka dhacay garoonka old trafford arsenal iyo manchester united ayaa fooda istaray geemku wuxuu ahaa geem aada u xiisa badan man united oo kusoo gashay difaac oo hadday kundarataag hesho inay ka faa'iideyso doonaysay arsenal oo xunuunigeeda ciyaareysa oo fursadeeda inay ka faa'iideysata rabtay kooxda manchester united fursadeeda ugu horeysa ay heshay bulisyoon ayuu ahaa waxaana shabaq gaarsiiyey kabtangooda bruno fernandes halka arsenal qaybtii dambe ay dhiig isku yeeleen ay weerartameen waxaana goolka barbaraha u keenay kubad ka timid timber laacibkooda khadka dhexe ee ingiriiska declares ciyaarta sagaashan daqiiqo waxay kusoo dhammaatay hal iyo hal waxayna ahayd ciyaar aada u xiisa badan oo weerar iyo weerar celis ahayd afartan iyo shantii dambe waa mahadsantahay filson intaas haddii aan kuu gudubno falaaqaynta kulamada ingiriiska sidoo kale habeen dambe waxaa lagu soo laaban doonaa kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League habeen dambe yaa haraya yaase soo baxaya adigoo fikradaada soo koobaya waa ku dhowahay fow ee kulamada laga ciyaari doona champions league run ahaantii waa kulamo aada u xiiso badan waana kulamo go-aamin doona kooxaha gudbaya iyo sidoo kale ee kooxaha wareegan sideed dhamaadka ku hari doona kooxaha marka haddii aynu eegno iyo sida awoodooda ay tahay amaba kulamadii hore ay soo ciyaareen iyo sida lagu saadaalin karo in ay ugu gudbayaan wareegaas iyo kooxaha hari kara haddaynu ka horeyno kulanka weyn ee paris inta germany iyo sidoo kale kooxda liverpool kulankii hore labada kooxba waxay soo bandhigeen ciyaar aada u adag kooxda liverpool waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u wanaagsan halka b s g dhankeeda ay soo bandhigtay ciyaar weerar awood badan ku dhisneed oo run ahaantii marar badan loo saadaalin karay inay gool la imaan karto inkastoo ugu dambeyntii natiijada hal iyo eber ay ku raacday kooxda liverpool kulanka wuxuu noqon karaa kulan kale oo mar kale la isku lafajabo islamarkaana b s g ay dadaal xoogan gelin doonto siday usoo laaban lahayd halka liverpoolna dadaal xoogan ay ku bixin doonto in dhankeeda ay guusha ay gaartay sii xoogsato amaba ugu yaraan xitaa barbara ay ka hesho kooxda b s g marka dhinaca kale kooxda inter milan waxay u muuqataa in banaanka ay taalo marka loo eego natiijada hore labiyo ebarkeeda ay kusoo badisay iyo kooxdan ay u baxayso inaan wax badan laga filan karin inkastoo suurtagal ay tahay kubadda cad iyo madow ay tahay wax badan ay gadaal iska bedeli karaan dhinaca bayr munaq iyana waxay u muuqataa in ay natiijo fiican la imaan karto maadaama kulankii hore ay kusoo gudubtay amaba ay kusoo badisay saddex iyo eber kulankan wax badan lagama filan karo kooxda bayr liverkusen marka iyana waxay u badan tahay kooxda bayer munich in ay soo gudbi karto amaba saadaasha ugu badan waxay la tahay in kooxdaas ay sideeda kusoo bixi doonto natiijada hore ay la timid iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo kulanka kale ee soo aadan marka la eego kulanka ugu dambeeya ee barcelona iyo sidoo kale kooxda benfica haddaynu eegno barcelona qaab ciyaareed aada u qurux badan ayay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyey kooxda benfica hali ibra ayay ku garaacday iyadoo roose qabta oo toban ciyaaryahan ah waxaa ciyaartooyda barcelona ay muujiyeen awood iyagoo dhiigga u shubay kooxda si ay usoo gudbaan haddana marka la eego barcelona oo toban ciyaartooy hal ibr kusoo garaacday kooxda banfica uma badna iyadoo dhammaystiran in ay kusoo laaban doonaan amaba ay sidaas ay ugu soo gudbi doonaan marka saadaasha kulamadan ugu waaweyn waxay tahay kooxda barcelona oo la filaya in banfeeka ay kasoo baxdo bayer oo banaankeeda taala haddii leverkusen mucjise aysan la imaanin kooxda liverpool oo la filaya inay marka qaabka hadda ay ku jirta la eego ay kasoo bixi karto kooxda b s g iyo inter milan oo dhankeeda labay eber hore ugu soo badiday islamarkaana kooxda ay la ciyaarayso ee feyenoord aan wax badan laga filayn inay la imaan karto dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka liliiga dalka sbain kulan real madrid ee ciyaartay real falcano garoonkooda ay joogeen labii hal real madrid ayaa ku badisay waxayna soo barbareysay kooxda barcelona oo geemkeeda xalay baaqday ee isku dhibco ayay noqdeen waxaana goolashay ka kala hadeen laacibkooda reer faransa kilian mbambe vinicius jr dhanka kaleeto atletica madrid ayaa ayadan ciyaartay waxaana kateefa gurigeeda labii hal kambaagay ku sameysay uga badisay xilligan horyaalka liiga barcelona ay kulan baaqu yahay ayaa ku hogaaminaysa goolan halka madriidna ay kaalinka labaad ku jirto kaalinka saddexaadna atletic madrid oo guuldaro la kulantay ayaa ku jirta aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xadir oon kaga tegaya sidaas iyo soonqaad wanaagsan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markaana aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay
Muhammad
saidkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo